habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda nabfidnimo ee qaybtaad soomaaliga ee v o a oo ada kaga imaanaysa washington
bisha mey ee sanadka labada kun iyo labaatankana waa toddobiyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeenna internetka ee v o a somaali com idaacadda waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed qodobada aad idaacaddan ku maqli doontaan fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay magaalada gaalkacyo ee uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka mudug ee puntland weerarkan wuxuu u dhacay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta gobolka mudug ee gudoomiyaha gobolka xabiiskiisa gudoomiyuhu markuu xabiis ka soo baxay gaariga alquufta gaarkiisa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja qaxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur baan intaan dhamma dawoobaaye mana doona soor kale haddaan doobi xaabsado eh daa'imow adaan kuu xamdiyey way danqumisaay qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ah ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
wararka ka imanaya magaalada gaalkacyo ayaa sheegaya in qaraxu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada wararka horraaca ah ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday guddoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca maamulka puntland iyo ilaaladiisa mas-uuliyiinta magaalada ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxaasi uu ku dhintay guddoomiyihii gobolka mudug ee dhinaca puntland axmed muuse nuur walaalkiis iyo laba ka tirsan ilaaladiisa afar qof oo uu ku jiro darawalkii guddoomiyaha ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay mas-uuliyiintu waxay sheegeen in qaraxaasi ay ka dambeysay kooxda al-shabaab dowladda federaalka iyo maamul goboleedka puntland ayaa labaduba cambaareeyey weerarkaasi taliska ciidamada amisom ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ciidamo ka tirsan amisom oo ku sugan magaalada blisqoqani ay xalay ka hortageen weerarka dhanaha ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland iyagoo sheegay inay dileen dhowr ka tirsan maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday weerarka ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan ciidamada jubbaland kuwaasi oo amisom ay sheegtay in haatan lagu daweynayo xarun caafimaad oo ay ku leedahay magaalada taliyaha qaybta labaad ee ciidamada amisom paul njema ayaa sheegay in weerarkan uu dhacay xalay saqdi dhexe ayna qaadeen ilaa labaatan ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab oo saddex jiho ka weeraray saldhigga ciidamada amniga jubbaland siduu yidhi waxa uu sheegay in ciidamada difaaca ee amisom ay si deg deg ah uga jawaabeen weerarkaasi ayna gacan siiyeen ciidamada jubbaland ee weerarku ku socday ilaa saddex ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ayuu taliyuhu sheegay in weerarkaasi lagu dilay madaxweynaha afghanistan ashraf gani ayaa maanta oo axada heshiis awood qaybsi ah la saxiixday ninka ay loolamaan ee cabdalla cabdalla taasi oo suurtogelinaysa in la dhammeeyo qalalaasiyii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi iyadoo gani uu sii ahaan doono madaxweynaha afghanistan cabdalla ayaa noqon doona qofka labaad ee hogaanka dalka isagoo soo jeedin doona konton boqolkiiba xubnaha golaha wasiirada oo ay ku jiraan wasaarado muhiim ah islamarkaasina wuxuu qayb ku yeelan doonaa magacaabista guddoomiyaasha gobolada cabdalla ayaa sidoo kale hogaamin doona wadahadalada nabadeed iyo wadaxaajoodka kooxda taalibaan isagoo noqon doona madaxa golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka golahan ayaa hagi doona kooxda wadaxaajoodka taalibaan ku matalaysa xukuumadda afghanistan sidoo kalena wuxuu golahu abuuri doonaa is-afgarad qaran iyo weliba mid caalami ah oo ku saabsan geedi socodka nabadda iyagoo ka shaqayn doona sidii taageero joogto ah oo maaliyadeed looga heli lahaa bulshada caalamka kadib rajo soo ifbaxday oo ku saabsan in heshiis nabadeed lala galo kooxda taalibaan ugu dambayntiina bileyska dalka israel ayaa xaqiijiyey in safiirkii dowladda shiinaha u fadhiyey israel meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa nawaaxiga magaalada tel aviv qoraal lagu daabacay bogga internetka safaaradda shiinaha ee israel ayaa lagu sheegay in danjire duwey oo ahaa konton iyo toddoba jir ay dowladdu usoo magacowday inuu hogaamiyo howlgalka shiinaha ee israel bishii februaayo ee sanadkan ilaa iyo haatan lama sheegin waxa sababay dhimashadiisa hase yeeshee telefishin laga leeyahay israel ayaa kasoo xigtay sarkaal caafimaad oo magaciisa qariyey in baaritaanada hordhaca ah ay muujinayaan inuu safiirku si caadiah ugu dhintay hurdada isaga oo jiifa sariirtiisa warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
sidii warkaba aad ku maqlayseen guddoomiyihii gobolka mudug ee maamul goboleedka puntland axmed muuse nuur ayaa ka mid ahaa shan qof oo ku dhimatay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada gaalkacyo weerarkaasi maanta ayuu dhacay haddaba haaruun macruuf ayaana waxa uu wareystay duqa magaalada gaalkacyo ee dhinaca puntland saahid maxamuud cali weerarkan wuxuu u dhacay qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xarunta gobolka mudug ee gudoomiyaha gobolka xafiiskiisa waxaana lagu qarxiyey gaari baa gaarigiisa lagu dhuftay gaariga lagu dhuftay magacyo kala duwan baa lagu sheegayaa muxuu ahaa walala waa nooha gaari loo yaqaana toyota nooha guddoomiyuhu xageebuu ka soo baxay xageebuu u socday baabuurka kale xageebuu ka yimid guddoomiyuhu xafiiskiisa ayuu ka rawaxayay shaqadiisa xafiisku ka baxay
marka waxaad ii sheegtaa baabuurkan lagu dhuftayna xageebuu ka yimid imise qofaa saarnay
walaal gaarigan ilaa iyo hadda si inta la cadeeyey wuxuu ka soo booday ridda xafiiska laami waa hormara wadada meenkaaba hormadha guddoomiyuhu markuu xafiis ka soo baxay gaarigan lagu dhuftay gaarigiisa ilaa iyo hadda waxaa saarnaa oo la xaqiijiyay qofkii waday oo ismiidaamiyahan ahaa
guud ahaan marka khasaaraha dhimashada waa imise iyo dhaawaca dhimashadu waa lix gudoomiyaha nin shacab oo walaalkiisa ah iyo qof gabar shacab oo reerka ku ganacsanaysay iyo yar staafkiisa ah iyo qofkiis miidaamiyaha ahaa
istaafka ama waardiyaha la socday imisay ahaayeen ee dhintay
staaf wuxuu ahaa gudoomiyaha la socday waa saddex laba waa dhimanna waa dhaawac
darawalkiisi waa sidee xaaladiisu darawalkiisi waa dhaawac qaliin buu ku jiraa waa fiican yahay weerarkan xaggee laga soo qorsheeyay kula taal
weerarkan walaale baahnaa waa weeraradii falxumada ahaa ee argagixisadu ay qaadi jiray ee ay dadka la gaadgaadi jireen marka waa weerar argagixisanimo oo lagu qaaday guddoomiyaha guddoomiyuhu howlgallo ka dhan ah argagixisada miyuu ka waday magaalada gaalkacyo maxaa isaga loo bartilmaameedsaday kula tahay walaale guddoomiyaha maaana shaqa ka socotay gobolka lagula dagaalayo argagixisada marka ciddii ka shaqaynayso oo dhan bay nimankaas iyo ciddii kale oo maamulaba cadow bay u yihiin weligoodna waa cadowga dadka marka waxa sida ku gaara maahane waa cadow cidna aan deynin waa gartay bal waxaad ii sheegtaa sida aada uga jawaabaysaan weerarkan lagu soo qaaday gaalkacyo iyo dadkeeda weerarkan walaala gacli waxaa looga jawaabayaa shaqadii magaalada laga wadanayo waa la wadayaa mana la niyad shabayo dad dibna loo noqon mayo insha allahu tacaala su-aasha igu dambaysa wax yar iiga sheeg taariikhda iyo shakhsiyadda guddoomiyaha guddoomiye axmed muuse nuur wuxuu ahaa nin oday ah oo wacdaa siyaasadeed ah siyaasiyiinta gobolka ugu waaweyna ku jira horeyna uga soo qabtay xeel kala duwan hadday noqoto inuu kasoo mid noqday golihii deegaanka ee degmada gaalkacyo hadday noqoto inuu noqday guddoomiye ku-xogeenkii gobolka mudug hadeertaana wuxuu ahaa gudoomiy guddoomiyihii gobolka mudug kaasi waxa uu ahaa duqa magaalada gaalkacyo ee puntland saahid maxamuud cali oo u waramaya haaruun macruuf halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa washington
dowladda jabuuti ayaa go-aansatay in maanta oo ah toddobiyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo labaatanka si qayb ah dib loogu noqdo shaqooyinkii suuqadana dib loo furo iyadoo sababtuna ay tahay tirada dadka laga helayo cudurka covid sagaal iyo toban oo beryahan dambe hoos u dhacay warbixintan waxaa jabuuti nooga soo diray ramadaan muuse inkastoo dadku ay ku noqdeen shaqooyinkii haddana shaqaalaha intoodii badnayd ayaa ka maqan shaqooyinka iyadoo hadda la amray keliya inay ku soo laabtaan shaqooyinka dadka mas-uuliyiinta iyo ku-xigeenadooda iyadoo loogu talagalay in si teelteela loogu soo noqdo shaqooyinka si qaybqayb loogu soo dhammaystirmo bilaha soo socda dhammaan xafiisyada dowladda balse qaybaha iyagana dib loo furay ee suuqyada magaalada jabuuti ayaa ka cabanaya in lagu yareeyey wakhtiga suuqyada loo ogolaaday inay furnaadaan amba inay shaqeeyaan qaar ka mida oo aan la kulmayna waxay ii sheegeen maxamedu cumar baa la dhahaa aad iyo aad baan u fiicannay kolor ahaan horta aad baan ugu faraxsanahay laakiin waxaan jecel lahay intaa sida nologu furan layskugu kaaga raaciyo saacadahana noloo yar kordhiyaan aad iyo aad ayaan madaxweynaha iyo iyo dowladda weydiisanaynaa intaas halka hadlayn bismillahi raxmaan raxiim magacaygu cabdulaahi faarax jibriil waata waan soo dhoweynayaa maxaahida ay furitaanka maanta la furay koonfurmoogii waana ku mahadsan yahay dowladdu aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waana wax maxaahida si fiican waa loo qabtay si wanaagsanna waa loo qabtay fayruuskii waddanka soo galay aad iyo aad baan uga faa'iidsanay waan hambalya dowladda hambalyinaya waxaad ka faa'idaysteen in maxaa hayday wixii ilaahay naga qabtay dowladdu ilahay aad u qabatay oo gacanta ku qabatay dowladdu waxaa la sheegaya dadka badankoogu ay ka cabanayaan inaa xaggii saacadaha lagu yareeyey gaar ahaan qaybtiina suuqa oo layidhi toddobada subaxnimo ilaa maqhribka iminkana waa rabadaan waa la soomeeyey waxaanu ognahay dadku inay suuqa soo galaan bacda almaqhrib seed u aragtaa wallaahi kulley waa runta hadii saa sheegtay dadku waxay yimaadaan maqhribka ka dambeeya marka duhurka intee intaa gelinka hore dadku waa soomeeyihin ma socon karaan waxay yimaadaan waxa weeyaan waa maqhrib iyo afturbix ka dambeeya marka kulley saacad aad iyo aad bay yaryihiin aad iyo aad marka marka sidaa darteed dowladda waxaan weydiisanaynaa in saacadaha noo biiriyo si maxay ahayd dadkiina u faa'idaystaan annaguna ay faa'idaysano sana kolley waxaa waxtar caynkaasa yeelan mayso waa sidaasaan odhan lahaa anigu suuquna dee wax badan buu inaga xidhnaa suuqna badan nugu xidhnaa badan nugu xidhnaa dadkiina kolley ma soo baxayaan saan hore u sheegay dadka ma soo baxayaan waxay iman doonaan kolley waqbari maqrib ka dambeeya iyo aftir ka dambeeya dowladda waxaan weydiisanaynaa inay noo biiriso waqtiga hadday karayso oy ay iyadu ay sagaalada laynaga sagaalada ay meelaha waqtiga
cabdiqadar cali xadi bal ka waran waatan dee maanta suuqii laynii furay mudda xidhnaan ilaa afar iyo labaatankii bishii saddexaad maxaad u malaynaysaa bal ka waran jawgu aad buu fiican fiican yahay wanaagsan yahay aad waan soo waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaa la yidhi saacadaha inagu yar iyadoo welibna rabadaan lagu jiro toddobada ilaa lixda iyadoo la soomaya dadku bacdalmaqhrib bay soo fuulaan suuqa badiya soo galaan taasoo kale maxaad odhan lehed waxaan codsanaa in maxay hayday la biiriyo saacadaha ayaan codsan way dadku maqhribkii way afturanayaan saacad xilli ma haystaanba marka waxaan codsanaa dowlad ka codsanaya noo biriso saacadaha saasaan codsanay waa mustafa saciid aadan waay mustafe waa kan halkan dhar baad ku iibin soo dukaankii dharka bal ka waranna maanta la furay suuqii dee muddaad xidhnaydeen nacam muddo badan baan xidhnay laba waxaa lagu noqonaysaa laba bilood iyo dhowr iyo toban cisho waa ilaa afar iyo labaatankii maars waa kaa waay bal ka waran mustafe laakiin waxaa la sheegaya ina saacadihii laynagu yareeyey
aad iyo aad baa logu yeridobadan maqalna ilaa maqhrib waana rabadaanoo dadku waxay soo korayaanba waa maqhrib bacden maqhribba bacdeen weliba bacdeen bay imanayeen maqhrib markay soo aftiraan soo dacdacaan soo maasha allah si fiican u fadhiistaan kadib bay iman jireen dadku maadaama iminka leeyahay lixdii maqhribnimo rawaxa dee anaya dadkii waxaan kala yeelanno ilaahaynba og marka waxaan leenahay dee annagu maadaama saacadihii la rawaaxayna la biiriyey sidii etoobiya oo kale u shaqeeya weeyaan sheekadu ee sicibkii haddii ay dee hore noogu yimaadaanna annagu haddaan shaqaalanay horta waan googo'ayna oo da subaxii ilaa lixdii waan dhimanna saa waan u taagnaanina soo aad garata maaha yaa markaa oo dee si ay noqonba ilaahay baa og ilaahay baa nagoog si ay noqonba
ilaa sagaalka haddii laynaga dhiga ka waran sagaalka fiidnimo waa isla halkii uun waayo annagu waxaanu barnay ilaa iyo kowda habeennimo rurta haddii aan kuu sheega walaalkayow kowda iyaa laga rawaxaa dhulkan waxaana la soo shaqo tagaa sideeda subaxnimo ilaa kowda habeennimo ibraahim muumin ibraahim muumin ka waran halkan waxaad iibinaysaa waxyaabihii farshaxanka ah ee muxuu ahaa in guryaha dee lagu qurxinayay bal ka waran ibraahim muxuu ahaa afar iyo labaatankii maars ayay ahayd maalintii u horreysay la xidhay dhulka oo saddex iyo labaatankeedii waa maalinta madaxweynuhu dhawaaqay afar iyo labaatankii baana ka bilaabantay ilaa maantaad ilaa shalay baad xidhnaydeen maantaa la furay seed u aragtaa way iska fiican tahay
laakiin wakhtigii baa laynagu yaraya wakhtigii way iska fiican tahay wakhtigu wuu iska fiican yahay iminka unbaan dee rajada sugayna roode cabdi dee muddaa iminka la xidhnaa oo guryaha lagu xidhnaa maantaa la soo baxay seed u aragtaa walaal dee caafimaad unbaan u arkayo annagoo caafimaadkayga la eegayo
imika bahalkii afka lagu duubnaabaad sidataa caafimaadkaygaan eegayaa ka biniaadankana waan eegayaa waaya bal ka waranna intii guryaha lagu jiray dee muddo ahaabe haa way de waa iska wanaagsanoo guryaha iska dhex fadhinoo nabad qabnay alxamdulilah caafimaadkayga unbay ku xidhnay
imika eeg suuqii waa kan waa la furay in wakhtigu waa rabadaan ciidihii baa afkay nagu soo haya in kolley dumarkaa u badan baa la yidhaha suuqii alaab wax ka iibiyey haddana waxaa la yidhi wakhtigii waa la soo koobay oo toddobada subaxnimo ilaa maqhrib bay shaqaynayaan baa la yidhi seed u aragtan taas oo kale wallaahi anu wanaagun baan u arkaa de caafimaadkaygoo la ilaalinayo way iska fiican tahay intaabaad iska adadeegan ka baxaysaa magaalada alxamdulilah khayr baan u arkaa rabadaan muuse v o a jibuuti haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo saare cabdi axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusanaya in barnaamijkan uu hore uga baxay idaacadda oo aan idinku celinay
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha v o eda ee toddobaadkan dhowaan wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa waxa uu sheegay in toddobaatan iyo shan boqolkiiba tiro ka badan caruurta soomaaliya aysan aadin iskoolada duruufo badan oo ku heeran oo ay sabab u tahay arrintaasina ay jirto haddaba wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sareehe ee dowladda federaalk ee soomaaliya mudane cabdulaahi goodax barre ayaa ah anigiyo dhegeystayaashaba su-aalo wuxuu uga jawaabayaa barnaamijkeennan wicitaanka ah dhegeystaha mudane wasiir soo dhowow aad ayaan wakhtigaaga kaaga mahad celinaynaa aad iyo aad waa mahadsan tahay zahra aad iyo aad waa tahay bal ugu horreyntii haddii aan ku weydiiyo dhowaantan waxaad ka sheegtay shir ka dhacay dalka jabuuti in tiro ku dhow dhow boqolkiiba toddobaatan ilmaha soomaaliya aysan waxba baranin oo waxbarasho heer aasaasiya aysan lahayn maxaad ku salayseen tirada intaasi la eg oo ardayda aheen waxba baranayna soomaaliya ilmaha waa mahadsan tahay waa runtii arrin meesha ku jirto ummadda soomaaliyeed iyo waxgaradka soomaaliyeed dhammaantood inay ogaadaan ay muhiim tahay muxuu ahaa waxaana horyaal waddan ahaan ayay ka mid tahay ubadkeenna in sababuhu waxay doonaanba ha noqdaan inaysan waxbarashadii fursaddii waxbarashada aysan haysanin waa xaqiiq jirta wasaaraddu muddo dheer waxay isku taxalluujinaysay in aan ogaano xaaladda dhabtaa ee aan ku sugannahay dhinaca bahda waxbarashada haddaan nahay waxaa xaqiiqaa caruurta soomaaliyeed ee da'dii waxbarashada ee dugsida hoose dhaxa gaartay iskuol aanan tegin sababtu waxay doontaa noqoto waxay ku qiyaasnay qiyaas dhaban ayay u dhowdahay in boqolkii toddobaatan iyo toddoba aysan iskuol aysan waxbaranin sababuhu wax kala duwan ay noqon karaan waa gartay maxaa ka mid oo ugu muhiimsan ood ogaateen sababahu waa waa aada u fara badan yihiin masalan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa kamid a in tayadu waxaa macnaha tirada iskuulaadka ay aada u yar yihiin marka loo fiiriyo muxuu ahaa waxbarashada muxuu ahaa dadka inay tagaan ay tahay caruurta inay tagaan ay tahay populationkeena qiyaastii waa laba jibaarmay iskuulladiina muddadii dheereed ee colaadan waddanka ka socotay wax kuma soo kordhin muxuu ahaa marka infrastructurekina wax kuma soo kordhin dadkina way fara bateen marka sababta ugu weyn horta taasay noqonaysaa sababta labaad oo xigta waxa weeye dowladuhu ama ha ahaada midda federaalka ama ha ahaada midda maamul goboleedyada iyo degmooyinka waxbarashadu bilaash ma aha saa ka warqabtaan colaaddii waxay keentay in waxbarashadu noqoto beeso marka riskii ma ma awoodaan inay caruurta iskuol u wada jiraan kasoo qaba familiga leh muxuua shan caruura ama lix caruura dakligooda bishii oo dhan uu yahay boqol doolar boqol iyo konton dollar hadduu cirka u haado inay caruurta u wada jiraan macquul ma aha dhaqaale ahaan dadkii uma suuragelayso marka fakriga taa waxaa kusoo koobi kartaa fakrigu wuxuu keenay in caruur badan ay runtii guryaha joogaan sababaha kale waxaa kamid a in colaadan daba dheeraatay muxuu ahaa dowladihii waxqabalaha ay adkaatay in hadday tahay dowladda dhexe iyo hadday tahay dowladda federaalka ay adkaatay in muxuu ahaa ay gaaraan meelihii iskoolaadka looga baahnaa sababta kale waxay noqonaysaa dhaqaalihii la gelin lahaa dowladdu levelkay doontaa noqoto ta federaalkii ta ta muxuu aha maalmugoleedyada dhaqaalihii la gelin lahaa muxuu ahaa waxbarashada in muxuu ahaa amnigii kula tartamay oo dhaqaalo badan amnigii gelaayo waxbarashadii markaa dhaqaalayo gelaayo lacagaha publica sababuhu sidaasay ugu fara badan yihiin laakiin hadday tahay dowladda federaalka hadday tahay dowladda muxuu ahaa maalgoboleedyada iyo hadday tahay dowladaha hoose iyo iyo muxuu ahaa degmooyinka rashada haddaan wax laga qabanin wax badan oo wadankeena ka hadlaysan wax badan lagama qaban karo marka maxaad u raacdeen wadadeed u marteen in la helo tiro intaasi laganaysan iskoolada aadan ilmaha
waxaan sameynay sarbeeyaan sameynay tuulaadka qaarkood waxaa arkaysaa xataa kuwa hadda wax lagu barto meelaha qaarkood fasal loogu talagalay labaatan iyo shan soddon meelahaas loogu talagalay haddii cirka u ahaado soddon iyo shan ayaa waxaa wax ku dhigto boqol iyo labaatan marka meesha boqol iyo labaatan ka class ay fadhido deegaankuna uu yahay kasoo qabo degmada madiina oo kale waxaad garanaysaa marka inta guryaha joogto marka sameynaysaiska intuu iskuul dhigato iyo howlahaas wakti badan nagu qaatay marka conclusionka digo yani barnaamijka aan gaaray kaasoo noqda waa tahay dhegeystayaal ayaa qadka ku jira intooda badan ama gebigoodaba wada arday ah haddaan iraahdo waxaan jeclaan lahaa marka midka ugu horeeya oo isla dalka aad joogtida turkiga inaan siiyo bal fursadda iyo qadka soo dhawow magacaa ku bilow iyo su-aashaada adigoo maaragtay soo koobaya asalaamu calaykum marka hore waa ku salaamay walaashay saaro iyo wasiirka goodaxaada ayuu salaamay wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo wuxuu ka dhawaajiyey in dalkeenna ay ka jirto dhalinyarada ama ardada da-da waxbarashada gaartay inays waxbarashada mataqaanaa loo wada dirin taasoo culays ba nagu haysa wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir waxaan ka mid ahay aniga iyo boqolaal arday oo waddankan turkiga ku sugan arday waxbarasho la-aan ay ku hayso waxbarasho la-aan markaan kuleeyahay waddankan uma aanan imaanin inay scholarship na siiyaan oo annaga aan iyaga codsi awdasan uma aanan imaanin waxaan u imaanay arday rabta inay gaarso masar hadafkooda iyo hiigsanayeenna ay ka mid ahayd inay masarkooda iyo mustaqbalkooda intay ka dhamaystiraan dan ardadii waddankan joogtay mushkiladda ugu badan ay haysato waxaa ka mid ah in la yidhaahdo maalin kasta liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay waddankiina waxaa laga doonayaa inay wasaaradda soo dirto waxaa culayskaas badan u haystaa arday badan oo waddankan joogta oo ani aan ka mid ahay waxaan dalkan kusuganahay muddo laba sannadood oo maalin kasta haba rajana la gelinaya bishii juun ee hadda soo lasoo dhaafay sanadkii laba kun sagaal iyo tobankii ee waxaa lagu wargeliyey ilaa bisha julaay dhammaadkeeda in la helayo liiska jaamacadaha la aqoonsan yahay sida yooga ay noo sheegtay ilaa hadda lama soo gaarin hadda waxay maraysaa bishii january laba kun iyo labaatanka sanadkii saddexaada ii bilaabanayo waxbarasho inta kuma joogo wasiirka marka waxaan rabaa inaan weydiiyo mustaqbalkayga aan ku aaminay in aan waxbarasho iyo problem badan darteed aan kusoo maray inaan dalkan ku imaado ma wuxuu ku dhammaanayaa in aan wadadan tahriibka ee greega intaa inta maro aan yurub mataqaanaa aan nolol iyo mustaqbal ka raadiyo sababtoo ah waalidkii wax isoo baray aan agtooda kusoo barbaaray oo laba iyo toban sannadood hoose dhexe sare mataqaana agtooda aan kusoo dhigtay jaamacadda aan kusoo dhimay maanta inaan ku laabto agtooda kama cuni karo maxaa la dhihi jiray xabadda canjeerada hooyada dubaysa culayska ugu badan ee naga haysta waddankan turkiga wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee adi aada mas-uul ka tahay maxaa diidan in ay wax ka qabato oo hadda kusii socoto muddo laba sannadood annagoo og toddobaatan arday in la yidhaha hore waxbarashada la idiin fasaxay toddobaatankii ardayna ilaa hadda waxbarashada aan loo fasixin oo brobalemkii culayska annaga ayna la qabaan arday kamid ardadeennana isa tahriibeen ee badda ku dhinteen oo liiskooda uu cadyahay hay-adda waxbarashada waddankan turkigana u yaalla macnaha wilaata ardadaas dalka waxaa lagu keenay in ay yihiin si scholarship lagu keenay hay-adana keentay waa mahadsan tahay horta labada mawduuc ee aada u kala duwan yihiin mawduucii horaan ka hadlahay waxay ahayd caruurta dugsiga hoose dhexe waana meesha tacliintu ay ka dhisanto oo aasaasiga ah meeshaas haddaan dad jirin waxbarashadu tayo iyo tiraba haddaysan jirin waddankaas waddan naafsan ayuu noqonaya meesha maadlahay hore taas ahayd laakiin arrinta oo dhegeystuhu ka dhawaajiya arrin weye muxuu ahaa waddankan keliyana kama jirta adduunka oo dhan ay ka jirtaa waxayna salka ku haysaa sida waxbarashadeenna loo soo agaasimay waxbarashadeenna muxuu ahaa waddanka intii uu dagaalku ku jiray waxaa abuurmay muxuu ahaa jaamacado aada u fara badan boqol iyo soddon iyo sideed jaamacado waddanka ingiriiska jaamacadaha ka jiro oo dhan waxaa la yidhaahdaa boqol iyo iyo iyo soddon jaamacadood wey annagaasa halkaysidna boqol iyo sideetan soddon iyo sideedaan nahay waxaan la tartanaynaa jaamacadaha tirada marka la yidhaahdo wadamada aada u faraha badan dadka populationka badan leh jaamacadahaas tayadooda iskama wareysanayno aadan ula soconaa qaarkood runtii tayo la tilmaamo ma laha waana sababta keentay in adduunkii ay yidhaahdaan soomaaliya dadka ka imaanaya dad waxbarashadoodu dhisan tahay maaha shabka gacanta laga saaray annagana ma awoodno inaan niraahno kulligood waa jaamacado jiro oo fiican hala ictiraafo ma awoodno maxaa yeele waan ognahay inaysan xaqiiqii taasiceen adduunkuna waana ogyahay marka taa daawadeedu waxay noqotay marka in aan dib isku saxno waxaanu samaynay guddi la rabo in accreditation siiyaan jaamacadaha iyo barnaamijyada ay dhigaan criterion waa loo sameeyey jaamacadaha lagu kala qeymo ardada hadda jaamacadahaas aan sheego faraha badan dhigaato jaamacada runa iyo jaamacada been intaba way iskugu jiraan runta marka la hadlo kol dhoweed daraasad aan samaynay kormeer aan samaynay iskuol walba aan kor tagna waxaad arkaysaa iskuol elementarna leh oo elementaryga leh oo intermediateka leh oo high schoolka leh oo jaamacad leh oo kulligiisna hal bilo ah dadka kaa ka soo baxay markay adduunka tagaan inaysan aysan meel aadaynin way iska caddahay marka hadda gacanta waxaan kula jirnaa in arrintaas la soxo si adduunkan ula jaan qaadno guddigii sixir ahaa waa dhammaystirnay meesha hadda uu dhegeysuhu sheegay york la yidhaahdo ayaa usoo dirnay inay training siiyaan la tababaro saameyn weynna way yeelanaysaa oo wax sahlan maaha waxaa la qiyaasaa inay ilaa adigu mataqaanaa afartan iyo iyo sideed afar konton kun oo arday jaamacadaha saddexan sheegay ay ku register garaysan yihiin marka markaan gacanta la galno niraahno jaamacadan way jirto hatanna ma jirto daqiiqadii waxaa soo baxayso in arday badan oo hadda isku haysta inay jaamacad haystaan ay ogaan doonaan inaysan jaamacad haysan ilaa yaraan waa mahadsanta waxaan rabaa hal mar daaji ogolaan karta wasiirka inaan su-aal mataqaanaa aanan badnayn weydiiyo wasiir saddex sannadoodaan ku dhahay waddanka aan hadda ku sugan waxbarasha mataqaanaa naawilayaa inaan dalkan kasii dhamaystiro arday iramidana way jirtaa timeka ilaa inteen qalbiga u sheegi karnaa xataa runta in aan qaayidno diyaara u nahay oo ah jaamacadiina lama aqoonsane si kale mataqaanaa waxaa la dhihi jiray mustaqbalkiina u dhisa labatan jiraan nahay dhallinyaraan nahay inaan baaj bilowno mushkilad naguma hayso halkan aan ka bilowno haddii aad tirahdaan jaamacadiina lama aqoonsano ilaa intee in la egyaan dulqaadan karnaa oon aamini karnaa wasaaraddeena waxbarashada inay inoo maqan tahay annagoo og saddex sano oo hadda dhammaatay adoo wasaaraddii ka horreysa culayska jire in ay taagan tahay oo ilaa hadda wax kasoo naafcadaysan jira ilaa inteen sugi karnaa macnaha aba maarka ma raba inaan maalin aan sheego waa waa qiyaasi karaa muxuu ahaa dhibta siduu yahay laakiin inaan hadda maalin aan aan aan halkan ka daahiyo ma rabo laakiin waxaan hubaa inaan hawshaas gacanta kula jirno maalmo aan dheerayn wakti aan dheerayn guda gudahoodna ay ay miradhali doonto laakiin haddaan ku yidhahdo maalin hebel ay noqonaysaa xogo waa waxay eg tahay waxaan fikir fiican la gelinayo waa tahay dhegeystaha kale aan u gudbaynaa si aan waktiga u beeqaamino oo kaga jiro dhinaca magaalada muqdisho khadka telefoonka may maqashaa fiican waayo hore u soco su-aashaada bismillahi raxmaan raxiim saare waa salaamantahay adiga iyo wasiirka waa waa idin salaamaya sidoo kale v o waa uga mahadcelinaa fursadaan ay siisay waxaan rabaa inaan saddex su-aalood wasiirka weydiiyo su-aasha koowaad wasiir waxaa la sheegaa inkastoo aanan xaqiijin karin saxaashaha statistikaa inta dhibaatan boqolkii wax ka badan carruurta soomaaliyeed aysan aadin goobaha waxbarashada sabab walbaba ka wasaarad ahaan soo halkaas idinkagama muuqata halisa in madajiidka ay ka faa'iideysan karaan maxaas idinkaga qorshaysan su-aasheeda koowaad su-aasha labaad waxaa jiray barnaamij la yiraahdo go to school kaasoo hal milyan oo carruur soomaaliyeed looga dirayo goobaha waxbarashada ama iskuullada oo ay bilowday wasiirad maryan kaasin xilligii dowladda madaxweyne xasan sheekh xaggee ku dambeysay fikradda barnaamijkaas ma wasiiradii ma wasiiradii ayuu la dhacay mise weli waxbaa ka shaqeeya su-aasheeda saddexaad labaiy tobankii bisha juun labada kun iyo sagaal iyo tobanka sanadkii hore wasiir waxaa degmada baardhaba ka dhagax dhigtay dugsiga tababarka macalimiinta soomaaliyeed ee maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed weli hawshii waxba kama bilaaban maxaa hortaagan dhamaystirka mashruucaas saddexda su-aaloodaan qabay wasiirka waa uga mahad celinayaa dadaalka iyo dhiigga cusub uu kusoo kordhiyey wasaaradda ama waxbarashada guud waktigii yaro wasaaradda joogay saddexda su-aaloodaan kala saaray waa mahadsantaha
zahar waa mahadsan tahay dhegeystaha aada u mahadsan yahay waa su-aalo aada u wanaagsan su-aasha u dambeysay oo baar dheere haddaan ka bilaabo baar dheere iyo dadweyne iyo xamar saddexdaba waxaa laga dhisayaa hadiyo soo saaro macalimiinta dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe ka xamar wuxuu noqon doonaa sida aan cabirka ku wadno muxuu ahaa dugsi macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro macalimiinta gabdhaha keliya soo saaro ayuu noqon doonaa oo muxuu ahaa kuwa kalena rag iyo gabdhaba waa u furnaan doonaa qasdiga laga leeyahay macadiyadaas iyo iyo mid garowa ka furan hadda oo dhammaaday oo shaqeeyo iyo mid hargeysa ka furan intaba ujeedadeedu waxa weeye in macalimiin taya leh oo dugsiyada hoose dhexe ay soo saaraan waxaa dheer marka taas kuliyadaha waxbarashada sida kuliyadda muxuu waxbarashada ee jaamacadda ummadda iyagana waxay soo saarayaan macalimiinta dugsiga dugsiyada sare qorshuhu horta macalinka lagu tayeynayo wataas muxuu ahaa kuwaas aan dhagax dhignay iyagana designkii dhismaha wuu dhammaaday qandaraaskii hadda in la bixiyo oo mataqaanaa lagu tartamo oo la dhiso ayay noqonaysaa sanadkan gudihiisa haddii ilaah yiraahdo way shaqayn doonaan arrinta labaad muxuu ahaa aad ka hadashay ah muxuu ahaa boqolkii todobaatan iyo wax ka badan ardayda dugsiyada hoose dhexe gaaray caruurta gaaray ee aan dhiganin nabadiidka dabcan si aan waxbari weyno qaran ahaan wuxuu kandideed u yahay inuu ku biiro muxuu ahaa muxuu ahaa dadka nabadiidka taa keliya maaha waddan aan dadkiisu waxbaran mar walbaba waa dib u joog marka waxa noo qorshaysan waxa weeye muxuu ahaa in taa laga baxo wasaaradda labada shaqo oo ugu culus marka laga soo reebo maalin walba shaqo joogtada u taalo waa waa in ardaydu ay korodho oo tiradu korodho qorshaheenu hadda waxa weeye saddexda sano soo socota inaan hal milyan oo arday oo cusub ay iskuulaadka iyo sistamka kusoo biiraan qorshe fiicana inooga yaal oo oo taa muxuu ahaa inaan kusanayna ay tahay ta la xiriirta marka su-aashaada kale oo taa la xiriirto ah intay ku dambeysay go to school iyo halkii milyan oo horey loo bartilmaamaystay halkaas milyan horey loo bartilmaamaystay runtii fikir fiican uu ahaa laakiin budhig waxa uu ahaa macalin in macalin mushaar la siiyo mar haddii macalin la helo inta kale waa la helay ayuu fikir ku ahaa runtii macalinkii mushaar waa la siiyey laakiin mushaar ku filan ma ahayd wuxuu ahaa kun macalina waxaa la siiyey boqol boqol dollar waa la socotaa boqol dollar yani macalin maantay tayale laguma gadan karo marka mashruucaas runtii miro badan ma dhalin wuuna soo afjarnay oo hadda mashruuc shaqeeya ma aha hadda waxaan rabnaa inaan haddii eebbe idmo ma aha keliya macalinka waxa keeno ardayga inuu bato infrastructureka ugu horeeya waa in horta kalaas jiraa waa inay nabad jirtaa waa in waalidkii uu dhaqaale helaa oo ilmihii uu iskuol ku geyn karo marka qorshe runtii ballaaran oo weyn oo oo aan saddexda sano soo socoto qorshaha wasaaradda ah ayaa jiro oo aan isleenahay waa miro dhali karaa hataa haddaan gaarinana wax badan ma gaarin doono
waa tahay waktiga maadaama uu aada noogu yaryahay dhegeystayaasha su-aalahooda inay soo koobaan ayaan jeclaan lahaa adigana si kooban saaad ugu jawaabtid bal haddaa aniga su-aal ku weydiiyey waxaa jirta in muddo aada u dheer dhibaato ay ka taagneed manhajka waxbarasho ee dugsiyada hoose dhexe sare ee soomaaliya oo cid walba meeshay doonto iyo waddankay doonto ay kasoo qaadanaysay hadda ma sidii horeetu ahaan doonaa manhajka waxbarasho ee dalka iyo ha-idihii horey u jiray kuwii laga qaadan jiray mase wax midaysan oo dawladdu ay maamusho ayuu noqon doonaa oo aad dejiseen oo la hubo manhajku sida sidii hore ma ahan doono waxaa ilaahay suuro geliyey in afartan iyo toddoba manhaj oo laga soo kala amaahday sidaa adiguba sheegtay adduunka oo idin hadday tahay wadamada deriska iyo hadday tahay yemen iyo masar iyo mataqaanaa meel walba sudan laga soo sudan iyo meel walba laga soo amaahday maanta waxaa noo suuro gashay inaan midayno manhajkaas muxuu ahaa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad sanadkii hore sanad dugsiyadkii hore sanad koowaad sanadkii afaraad ayaan suuro gelinay in la mudeeyo buwaabtiisa masaajka hore sanadkan iyadana waxaa noo suuro gashay inaan dugsiga fasalka shanaad ilaa fasalka sideedaad isna aan midayno hal milyan iyo afartan kun oo buug ana aan daabacno iyo dabcan bugaagtii macalimiintu ay mataqaanaa ay isticmaalayaan si ay u dhigaan manhajkaas oo ilaa boqol iyo konton kun oo oo buug gaarayso marka haddana intaa waxaa weye waa waa fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad waa dhamays ciddii aan ku shaqayn waxay qabaan muxuu ahaa maamuladu in albaabada loo xiro waa manhajkaas in af soomaaligu ku qoran yahay bugaagtiisu waa diyaar waa in lagu shaqeeya manhajka fasalka sagaalaad ilaa ka labayo tobanaad hadda ayaa gacanta lagu hayaa ilaa soddon iyo sideed khubaraa'a ayaa xaraysan oo xitaa aan magaalo arkin oo meel ku xaraysan ku talagalkuna waxaa weeye in bisha soo socota april uu soo dhammaado si daabacaadii iyo wixii loogu diro mataqaanaa
anoo manhajka arrinteeda xataa ka duulayo waxaa jirta in maamullo hadda waddanka ay ka hana qaadeen oo dowlad federaal ah ay tahay dowladdan weli waxaa muuqato sida wasaaradaada lalahaa in markay noqoto waxbarashada iyo in gobolada aad rabtaan inaad micnaha sida aad rabtaan ugu yeerisaan imtixaanaadka ayaan dhowat waa tii ka dhacday fadeexadii ahayd in imtixaan uu baxay xataa marka tan maamul goboleedyada ayaga laftirkooda dastuuriyan amaba sharciga sida uu qabaso xaq uma lahan inay waxbarashada maamul goboleedyada maamulaan mase adinka ayaa gacanta ku haynaysaanoo wasaaradii waxbarashada sharciyan sideedaba mar haddii federal system la yidhaahdo waxaa nidaamku ku talagalku yahay federaalku yacni habeenku ma dhismo waa in lagu heshiiyaa oo federaalka dowladda dhexe iyo dowladaha maamul goboleedyada xubinka ka ah waa inay ku heshiiyaan si hawsha loo qaybsanayo manhajka adduunka sida lagu yaqaano wadamada federaalka manhajka dowladda dhexe ayaa ku hayso maxaa yeele haddii maamul goboleed walbaba manhajkiisa oga la aado wadanku isku isku jaha uma jeesanayo saasay tahay annaga waa ka labannahay runtii wasaarad ahaan bahdan waxbarashada buuqan federalismka iyo isqaqabsadka runtii aad ayaan ayaan uga nabad qabnaa waa jirtaa muxuu ahaa maamulkan puntland inaysan hadda manhajkan xitaa hadda aan ka hadlaha iyagu kama mid aha runtii annaga wasaarad ahaan waxaan aaminsannahay inay kama jooqdaan laakiin waxay go-aan ku gaareen inaysan kamid noqon si adduunku u qiimeeyo si adduunku u qiimeeyo waxbarashada waddankaas waa in uu jiraa imtixaan central ah oo oo markaa dowladda dhexe ay qaado si adduunka ay u yiraahdaan waddankan levelkaasuu jooga marka maamul goboleedka puntland intaan ka ahayn waa midaysan yahay manhajkay ku midaysan yihiin imtixaankay ku midaysan yihiin siyaasadday ku midaysan yihiin qorshaha guuday ku midaysan yihiin puntlandna waxaan rajaynaynaa iyagana inay kusoo biiraan haddii eebeen waayahay halkaas aan uga gudubno taas dhegaystaha xiga haddaan siiyo bal khadka ku jira asna soo dhow walaal magacaagana ku bilow bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed cabdullaahi maxamed joor soomaaliya waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiir golax bare aad iyo aad marka hore waxaan ugu mahad celinaa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waan aaminsanahay inay hadda sanadahan dambe xoogaa kor usoo qaaday muxuu ahaa kuwaala sidii ay lahayd waxbarashada soomaaliya ayaa ugu mahad celinaa oo ay number one ka tahay muxuu ahaa manhajkiiyo hadda kor loo qaadayo waxaan rabaa marka inaan weydiiyo su-aasha wasiirka aan raba inaan weydiiyo kooda waxa waaye saan ognahay soomaaliya hadda waxaa ka jira ay b b badan ama barakacayaal gudaha ku barakacay ilmahooduna aysan fursadii helin inay waxbartaan ama ay manaahijtii ay galaan sababtaysan u helina ay tahay waxbarashadii oo lacag ah meel kasta haddii wasaaradda ma u qorshaysan tahay inay samayso dadkaas a b b yada ku jira ama aan iska bixi karin iskuullada oo aan ognahay inay meelaha ugu weyn oo ay ka qoftaan haddana kooxaha nabadiidka ama kooxaha muqaadaraadka ka shaqeeya labaduba oo amni darada qayb weyn ay ka qaataan ilmahaas aan waxbarashada fursadda u helin haddii iskuolkii waxbar la-aan looga dhigo waxay lasii hardamayaan haddana suuragal uma ahanin inay ay galaan iskuolkii oo aysan muxuu ah sababtoo ah nolosha caadiga oo kale cuntadiisa haysan wasaaradda marka waxaa raba inaan weydiiyo ma u qorshaysanta inay sameeyaan connect cunugaas u suurageliyaan inuu wax barto uuna noolaado salahaan
waad weynta waktiga aad noogu yarta ha kuu jawaabo wasiirka ha kuu jawaabo waktiga aad noogu waa dhegeystaha runtii ee waxaan uga mahad celinayaa aragtidiisa saliimka ah oo runtii ee uu asiibay musiibo weyn oo waddankeena haysato waa xaqiiqo jirto laakiin waxaan rabaa si kooban inaan u idhaahdo waxbarashadu adduunku meeshay doonta ha noqoto ee waa in la maalgeliyaa ee dowladuhu waa inay maalgeliyaan annaga ee dowlad ahaan markii ee xukuumaddan hadda aniga aan ee ka mid ka ahay markay ay ay imaanaysay budgetka guud ee waddanka ee waxbarashadu waxay ka ahayd dhibic lix ayay ahayd xataa ma dhammayn hal percent hal percentage ma dhammayn maanta waxay maraysaa sagaal sanadkii u horreeyey laba almost ka dhexay tagtay sanadka ku xigay shan iyo xoogo ay tagtay sanadkan waxay waxaa weeye muxuu ahaa sagaal iyo iyo jajar way fiican tahay laakiin marka taa loo fiiriyo waxa baahida ay tahay xaqa ma dhama boqolkii toban baahidii boqolkii toban ma cover garayno maxaa yeele dhaqaale caadi ahayd ayay waxbarashadu u baahan tahay iyo waxay u baahan tahay jawi degan oo oo xasiloon oo dadka canshuur laga qaadi karo oo la maalgeli karo waxbarashada daa sababta marka ay muhiim u tahay in ummadoo dhan ay ka qayb galaan xasilooni in lagu soo dabaalo waddanka si waxbarashada ay kor ugu kacdo kaalinta markaan leeyahay waa mas-uuliyad wadareed taasan ka wada waxaa la rabaa in nabadda ay hagaagto si canshuur loo qaado canshuur markii la qaado in la maalgeliyo waxbarashada waxbarashada keliya maahan caafimaadka la maalgeliyo waxa bulshada oo dhan la maalgeliyo marka waa run dhegaystuhu waa saxan yahay laakiin meesha loo dhimanaayo waa dhaqaale dhaqaale shisheeye kusiiyana meel laguma tago hadda waxbarashada dhaqaalaha galo ee shisheeyuhu bixiyo wuxuu sanjibaar ku yahay ta dowladda soomaaliyeed ay geli saasay tahay baahidii ma dedi karno boqolkii toban baahi runta waxa dedi karo markii muxuu aha dadkeena canshuur in laga qaado ay bilaabato ee laga laga gudbo canshuurtan keliya furdada iyo eerboorka asxama waddanka oo dhan uu fiirsanayo markii intaa laga gudbo ayaa waxbarashadii loo soo jeesin karaa aadan oga xumahay runtii intii hore indhahaygu runtii kuma sii jeedin waxbarashada laakiin markaan wasaaraddan tegay runtii hurdo iyo hoyaad ayaan ka tagay runtii calool xumo waxaad arkaysaa yacni masawirka dhabtaa ayaad arkaysaa hadday tahay waxbarashada hoose iyo ta dhexe iyo ta saraba daawadeeduna waa in ummadda soomaaliyeed ay baraarugto ay yidhaahdaan ummadan waxbaranin meel ma aadin weligeedna dhib kama baxayso weligeedna rafaad kama baxayso marka waa inaan usoo wada jeesanaa annaga xukuumad ahaan runtii waa dadaalnaa oo dadaal aad u fara badan waa gelinaa laakiin waxaan aaminsanahay kuma filna in inay baahida daboosho waa tahay ugu dambeyntii hadda dadaalka aad wadaan maadaama qaylo dhaan intaan la eg aad soo saarteen oo wasaaraddu ay leedahayba toddobaatan iyo sideed boqolkiiba laba iyo labaatan keliya marka laga reebo maahan oo xataa qaarkood xaalado kale ku jiri kara ilmaha ma aadaan iskoollo maadaamaaad tidhaahdeen maxay tahay hadda waxqabadka aad samaynaysaan oo la dhihi karo wasaaraddii waa looga fadhiya ama waa laga heli karaa
hadda waxaa noo qorshaysan saddexda sano oo soo socota inaan dhisno sideed boqol oo oo iskuul oo laga dhiso dhulka ka fog magaalooyinka waaweyn taa waxay caawini doontaa in hal hal rugni oo ah kalaaskii oo yaraa in kalaasyadii la badiyey waxaa kaloo wadnaa oo kamida in tayadii kor loo qaado oo iskoolaadka wax loo xisho ay noqdaan macalinka hadday tahay iyo hadday tahay manhajka iyo hadday tahay kormeerka laftirkiisa in la hagaajiyo waxaan weli dhiirigelinaynaa oo aan rabnaa inaan inaan inay weli hawsha ay kaalinta ay u qabtaan muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed dadkan sida privateka u shaqaysto waxaan rabnaa inay sii wadaan aysan kaalintaas aysan aysan nagu soo furmin iyadana waa barsho kale iyo siyaasad kale wadno marka dadaallo badan oo noocaas way socdaan oo oo runtii socdo in macalimiin cusub la soo saaro oo dhalinyaro ah oo aqoon u leh yani gudbinta aqoonta iyo manhajka wuxuu yahay runtii dadaal aad fara badan oo saddexda sano oo soo socota haddii eedda idmo socon doona ayaa ayaa socdo aad baan kaaga mahad celinaya waktigaaga mudan wasiir waad mahadsantaha adaa mudan adiga iyo dhammaan dhegeystayaashiisa guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa barnaamij barnaamijkeena waxaa toddobaadkan marti noogu ahaa wasiirka waxbarashada dowladda federaalk ee soomaaliya cabdulaahi goodax bare oo sheegay in toddobaatan iyo shan boqolkiiba tiro ka badan caruurta soomaaliya aysan aadin iskuulada darufo ku heeran aaweed barnaamijkiina waa naga intaa dhegeystayaasha iyo martidaba waan u mahad celinaya intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo
mahadsan zahra cabdi markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o da iyo taxnihii ku saabsanaa caanaha iyo soomaalida qaybtii ugu dambeysay dhegaystayaal qoys ahaan geel iyo ari ku filan ayuu lahaa reermiigii ay isku dagaanka ahaayeen uma uu hodansanayn waxaase lagu tirin jiray kuwa ladan inkastoo ay arrintu sidaa ahayd haddana wixii uu haystay uma ay muuqan jirin dhaca hantida dadka kale wuxuu ahaa nin malab loogu daadshay taasina waxay cuskanayd hiddihii jiray iyo tabihii lagu soo barbaariyey wuxuuna kala mid ahaa raggii ay isku ayniga ahaayeen maalintii dambe isaga oo duulaan qalqaalinaya oo reero geel badan lagu sheegay u ciidan urursanaya ayaa waxaa la soo joogsaday oday adeer ugu aadanaa oo mar walba qaadka xoolaha dadka kale dhallinyarada ka waanin jiray markaas buu ku yidhi maandhow caanaha inta kaa batay aad dhiilaha iyo haamaha u la'dahay iyo xoolaha aad ka maashaaba kugu filan kaana badaneh iyaga iimaanso ha jalleecin moorada islaameed iyo geelasha ugu xeraysane waxaad jalleecdaa kuwaaga oo iyaga indhaha ku qabowso haddiise aadan cagaha dhigin waxaan kaaga baqayaa wax badso wax beel bay leedahay inay kugu dhacdo waxaan kaaga baqayaa maalin maalmaha ka mida inta adigana lagugu soo duulo in lagaa mooro duugo tuldaha xalaasha ah ee aad aabbaha ka dhaxashay iyo kan badane aad ku soo biirisay reer hebel iyo reer hebelna aad ka soo qaadi jirtay waxaan kaaga baqayaa mucurto awgeed in lagu arko goor waagii bariyey adigoo dhiil gabowday la kalahsan oo cidaha xoolahooda maalaaya kula dhex wareegaya si aad caana ugu hesho carruurtaada oo hal iyo sac toona aan loo reebin hooy wayga talee dadka eebbe ka fadhiiso hebelkii sidaa lagula talinayay rabi ma soransiin hadalkii odayguna wuxuu noqday waana dhaga awdan ku dhacday wuxuuba ka horgeeyey dood adag oo dulucdeedu ahayd adeerow habeenkii markaan dhinaca dhulka dhigo ilaa aan indhaha isgeliyo waxaan ka baqaa maruun inaan caano waayo taas baana iigu wacan duulaanka aad iga waaninayso xoogsi kale ma aqaane haddaad ii ballanqaadayso xeryaha ay xooluhu iigu jiraan meeshii ka bannaanba inaad neef soo taagayso dib dambe abaabul duulaan iguma arki doontid haddii kalese ha isku kay daalin markaas baa raggii goobta joogay ee labada nin isu dhegaysanayay ku karmidihii wuxuu yidhi qodhay iyo xeraday odagu gar buu leeyahay oo dadka xoolahooda in la dhacaa sharci iyo xisti midna kuma bannaana hebelna gar buu leeyahayoo nin caana waa ka cabsi qaba fadhigu waa u doqoniino wax badan ayaan maqli jiray laba garood oo iska garab dhalata waa la arkaa laba bilood oo iska garab dhalatase lama arko waxay ahayd mahmaa aan shaki ka qabi jiray maanta ayayse ii caddaatay sheekadaas gaabani waxay mar kale inoo muujinaysaa meeshii sare ee soomaalidii hore ay caanuhu ka joogeen iyo guud ahaan sidii iyaga iyo jiritaankoodu ay isugu dhafnaayeen taasna aan tusaale hor la idinka siiye waa bilowgii kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii qarnigii aynu soo dhaafnay dagaalkii labaad ee dunida ayaa meel walba ka aloosan dalka soomaalida waxaa ku diriraya talyaani iyo ingiriis mid walibana wuxuu halgan ugu jiraa geeska afrika siduu isagu ugu hari lahaa kan kalena uu uga daaduumin lahaa haddiiba ingiriiskii baa u haray ha yeeshee waxaa khalkhal weyni la soo gudboonaaday ganacsigii badda ee xeebaha soomaalida isaga gooshi jiray saa waxaa mar qura la waayey badeecadihii ay reer miyigu magaalooyinka u doonan jireen ee indhawaalaba noloshooda lagama maarmaanka u noqday ma arage ma aragtay ayaa waxaa noqday dharkii markaas bay dadka intiisa badani ay xiran jireen dhuu oo ah harag la magdeeyey khayraanna way oran jireen waxaa iyagana la waayey sonkortii caleentii shaaha timirtii bariiskii iyo wax alla wixii ay safruhu intay bandarada ka soo rogaan ay baadiyaha keeni jireen taasi markay dhacday baa laba loo kala baxay nin wixii uu u bartay ka samri waayey oo shaahii oo indhaha ku kala qaadi jiray goor noolba caloosha ku haya iyo mid iska iloobay oo naftiisa ku waaniyey oo heedhee shaahba shalaa kuugu horraysaye maxaad ugu balooran maad caanaha kulul ee xoolahaaga iska durduuratid iyagaaba kun jeer ka wanaagsana raggaas dambe ayaa waxaa ka mid ahaa ismaaciil mire darwiishkii la oran jiray tuulooyinkii sokorta iyo caleynta looga soo iibin jiray markii loo sheegay rubucna allaha ka dhige in waxba laga soo waayey qariirad mararna lagala soo laabtay ayuu samray sac dhowaan u dhalay oo daruur la oran jiray intuu milicsaday ayay ka dhaadhacday in shaah iyo qaxwaba ay caanihiisu uga fiican yihiin markaas buu tiriya tix dhowr ujeeddo uu kaga hadlay asii aan ka soo qaadanayo ararta oo uu ku tilmaamay dagaalkii markaas dunida ka socday iyo siday caanaha saco ugu filaadeen oo ay shaahiiba u ilowsiiyeen wuxuu yidhi digta dhici dayuuradaha lali diifadiyo qiiqa dildilaanka dalambaabigiiyo dunida ciiraysa dukaamada af xiran uumiyaha kala dabayl raacay minawaaradaa wada degay iyo meydka dibadaystay iskuduulka duunyada la dhici dala ameeraya dani igama haysoo darwiish daacadaana hayab qaxwihiisa lay diirin jiray daayay hadalkiisii caanaha daruur baan intaan dhama dawoobaaye mana doona soor kale haddaan doobi xaabsado e daa'imow adaan kuu xamdiyey way danqumisaay wax sidaas la ahaado iyo hodantooyada qofka iyo qoyskaba waxay caanuhu astaan u ahaadaanba waxaa la soo gaaray kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii waa markii gobollada soomaalida qaar ka midihii intay xoroobeen ay midoobeen reer miyi badani waa markay magaalooyinka soo galeen waa halbeega hodantinimadu waaguu isbedelay ee la isweydiin jiray ma waxaa habboon in sidii hore xoolaha iyo caanahooda oo qura lagu noolaado mase waxaa toolmoon dowlad baa la noqday in heerkaas la dhaafo taasna aan ku tusaaleeyo taxa ay isdhaafsadeen allaha u wada naxariistee cumar cigaal iyo aadan yuusuf oo aadan carab loo yiqiin waxay ahaayeen laba gabyaa oo xinif maaso ay muddo dheer ka dhexayn jirtay nin waliba midka kale goldalooladiisa ayuu ilbaadsadaa dabadeedna intuu u gabyo ayuu ugu hadqabtaa maalintii dambe ayaa aadan carab waxaa loo soo sheegay in madaxweyne aadan cabdulle cismaan uu laascaanood sodcaal shaqo ku yimid in aada loogu soo dhoweeyey in cumar cigaal goobtaas ka gebiyayoo madaxweynaha ka ammaanay iyo gabaygaas kadib in gabyaaga loo abaalgudayoo gacanta loo taagay xiliftii maanso ee isaga iyo cumar ka dhexaysay ka sokow aadan carab wuxuu taageeri jiray xisbigii bidixda u janjeeray ee calan casta loo yiqiin kaasoo ka soo horjeeday leegada oo ahaa xisbigii uu madaxweynuhu ka tirsanaa dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu cumar iyo dowladdaba isu mariyey tixalku dheggeedii oo qurihii uu naga soo gaaray uuna ku andacoonayo inuu yahay nin hodan ah oo caanaha xoolihiisu ay ku filan yihiin sidaa darteedna aanu dowladba u baahnayn hal dawaar lagu magacaabo oo uu lahaa isaga oo ku dhaadanaya cumarna saboolnimo u qarinaya ayuu yidhi dib jirkiyo dugaaggu ha baryeen dowladdaa nacay ee reerkaba dawaar baa ku filan oo diraacdhalahe sidii looga bartay se cumar cigaal inuu jawaabo ma aha mid aanu la raagin ayuu haddiiba soo tuuray wuxuu la yaabay horumarka ay dunidu wada tiirsanayso ninkan laga daday ee aan warba u haynin wuxuu la yaabay hal iyo caanaheedu siday ula weyn yihiin iyada oo cirka sare loo kala ordaayo oo farsamada casrigaa ay uumiyuhu u kala tartamayaan inuu badow yahay isaga oo aadan carab ku tilmaamaya ayuu ku jawaabay adduunyadan hubkiiyo saanadiyo horumar doonaysa ninka yari halbaa ii dhasho oo ku hanti fooqaaya lama hayno nimaan dowladnimo haari ku ahayne kana hawooday badow hayjad galay hogatuskiisii wadaad mid ka mid a wadaadadii hore ee soomaalida kol walba oo uu heli karana jeclaa inuu caano dhamo ayaa beri waxaa laga sheegay inuu yidhi milkada sare ee ay caanuhu leeyihiin waxaa markhaati u ah inay ka mid yihiin afarta webi ee aakhiro uunka la jannayn doono loogu yaboohay laguna soori doono wuxuu sida muuqata u jeeday aayadda shan iyo tobnaad ee suuradda toddoba iyo afartanaad ee qur-aanka kariimka ah alladii suuradda macallimiintii hore ee soomaalidu ay u yaqiineen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi dhaqanka iyo hiddaha isugu kaasoo duburraday halkana ka soo jeedinayay weli idaacadda habeennimo ayaad la socotaan haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan aan ugu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan
idaacaddii fiidnimona waa naga intaas waa anigoo ah saare cabdi axmed iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
خلق الله يا دبر العساة السلام عليك